subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax talaadaha bisha juun waa labiyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
feel really great. We're going to have a great discussion, and I think tremendous success. We'll be tremendously successful.
waxaan dareemayaa wanaag waxaan yeelan doonaa wadahadal wanaagsan mirodhal ayuu noqon doonaa waxaanan shaki iiga jirin inaan xidhiir aad u wanaagsan yeelan doonno codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo kulan taariikhi ah saaka aroornimadii oo talaado ah la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi guud ahaana idaacaddeenna inta badan arrimahaasi ayay ku saabsanaan doonaan waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan kulankan furmay markiisii ugu horreeyey iyo rajada laga qabi karo in heshiiskiisa uu meel maro
markaa iyadoo china aynan la socon inuu ninkani waxaan yeeli karo ayaa mucjisad ka dhigi kara taasi waa ta koowaad qolooyinkan reer galbeedka gaar ahaan madaxweynaha trump ee iyo qolooyinka xulafadiisa la socda kule waa in waxaan la baabi'iyaa dadkii xataa cilmigan sameeyey waa in meesha laga saaraa si aan dib dambe loogu soo noqon sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan taariikh kooban oo dib u xasuusinaysa dhegaystayaasha khilaafka labada waddan halkii uu ka bilowday iyo heerarkii uu soo maray
balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hogaamiyaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa isgacan qaaday talaadada saaka goor sii horreysay daqiiqado ka hor inta aysan muddo yar ku wada kulmin oo isagelin shirka ay ku leeyihiin hoteelka ku yaala singabore halkaasi oo ay uga arrinsanayaan in laga dhigo goob ka caagan hubka nukliyeerka gacanka kuuriya muuqaalka dhawaaqa kaamirooyin aad u fara badan iyo sidoo kaleeto ayagoo dhoolla caddeynaya labada madaxweyne dhabarkooda dambena ay ka muuqdeen calamada maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo isku dhafan ayaa mar wada qura waxa ay qabsadeen shaashadaha caalamka warbaahintii goobjooga u ahayd madaxweyne donald trump ayaa waxa uu ku soo hormaray goobta shirka ayadoo madaxweyne kim jon unna u yimid daqiiqada kadib markii trump uu halkaasi gaaray waxaa madaxweyne donald trump oo si kooban ula hadlay warbaahinta uu ku tilmaamay kulankan mid taariikhi ah oo uu la yeelanayo madaxweynaha dhigiise ee dalka kuuriyada waqooyi
xereerayaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa go'aamiyey in laga saaro cododsiga qaxootiga ee dadka la kulma arrimaha gudaha guryahooda ee ay ka mid tahay haweenka ay raggoodu dhibaatada u geystaan iyo weliba dadka uu ku dhaco dhibaatooyinka dadka hubaysan ee sharci darrada ah ay kula dhaqmaan bulshada qaarkeed jeff sessions ayaa maa shalay waxa uu go'aamiyey in arrintaasi aysan noqonaynin mid qaxootinimo loo aqbalo kadib markii uu u diiday haweenay ka asalkeeda ka soo jeeda salvador oo iyadu magaceeda lagu soo gaabiyey a iyo ba haweenaydan ayaa waxa ay ku noolayd koonfurta dalka maraykanka iyadoo qaxootinimo dalbatay afar sano ka hor kadib markii uu xoog dhibaatooyin badan oo kufsi iyo garaac isugu jira uu u geystay nin horay u qabi jiray wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa waxaa hoos yimaada dacwooyinka ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo qaxootiga dalbanaya dalabaadka ku saabsan in la aqbalo dacwooyinkooda xeerlaalayaha guud ee jeff sessions ayaa isagu shaqsi ahaan gacan geliyey dacwadda haweentan go-aanna ka gaaray maadaama uu awood arrintaasi u leeyahay
sida dhegeystayaal warkeenaba aad ku maqlayseen kulan taariikhi ah ayaa labada madaxweyne madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waxa ay ku yeesheen kulankoodii ugu horreeyay abid ee ka dhaca singabor halkaasi subaxnimada saaka talaadada waxaa kulankan taariikhiga labada hogaamiye ay mar isgacan qaadeen oo ay is salaameen ayagooo dhoola cadeynaya warbaahintan ay goobjoog ka ahayd muddo ku suban afartan daqiiqo ayaa labadooda oo qur ay is ag fadhiyeen islamarkaasina turjubaan uuso horfadhinin waxaa madaxweyne donald trump kulankan weji ka wejiga ah ee uu hor fadhiistay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku tilmaamay mid fiican waxa uuna sheegay inuu yahay mid bilo u ah xiriir wanaagsan oo dhex mara asaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi iyada oo lagu wado in labada dhinacba ay ka wada gaaraan isfaham iyo heshiis ku salaysan gacanka kuuriya oo laga yeela meel nabdoon haddaba warbaahinta intii yareed oo ay la hadleen iyo weliba muuqaalkoodii warbixintan kooban waxaa nooga diyaariyey jaamac buula jaamac waxaa saacado ka hor ka dhacay dalka singabur kulankii taariikhiga ahaa ee dunida oo dhan laga wada dhowrayay midhaha iyo wixii ka soo bixi doonaba ha joogtee waxaa guul weyn loo arkaa inay labada madaxweyne ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ku kulmeen dalkaasi singabur kulankan ayaa waxa uu ku bilowday isgacanqaad ka dhacay daaradda goobta ay labada madaxweyne ku wada hadlayaan donald trump iyo kim yong un ayaa goob aad loo xardhay oo lagu asteeyey calamada labada dal isla soo istaagay oo isgacan qaaday sawirro wada galay dabadeedna waxa ay u dhaqaaqeen gudaha oo uu wadahadalku uu ku dhex marayey warbaahinta ayaa su'aalo fursado loo siiyey markii ay gudaha galeen labada madaxweyne waxaanay soo fadhiisteen meel ka horraysay goobtii ay wadahadalka ku wada geli lahaayeen madaxweyne donald trump ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay dareenkiisa waxaan dareemayaa wanaag waxaan yeelan doonaa wadahadal wanaagsan midhodhal ayuu noqon doonaa waxaanan shaki iiga jirin inaan xiriir aad u wanaagsan yeelan doonno dhanka kale madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim yong un ayaa dhankiisa sheegay jid dheer oo qoxxa badnaa in loo soo maray kulankan tagtadii waxaan soo marnay caqabado iyo dhibaatooyin naga hor yimid balse waan ka gudubnay oo waa annaga maanta kulannay codkaasina waa madaxweyne donald trump oo wariyayaasha u mahadnaqayay kadib furitaankii shirkii taariikhiga ahaa ee maanta ka furmay singabur wadahadalladii ay gudaha ku yeesheen labada madaxweyne waxa ay qaateen qiyaastii soddon iyo shan daqiiqo wixii xilligaas ka dambeeyeyna waxaa furmay wadahadalladii dhabta ahaa ergadii kale ee madaxda labada dal ayaana guda galay qodobadii ay labada madaxweyne u fasaxeen in ay isla dhiraandhiriyaan waad mahadsantahay jaamac buulla jaamac ayaa warbixintaasi kooban nooga diyaariyay kulanka labada hogaamiye haddaba kulanka labada madaxweyne ayaa yimid ayadoo labada dal ay lahaayeen muddo aad u dheer xurguf khilaaf waxaana dhan walbaba uu lahaa xulufadiisa gaarka ayadoo sidoo kaleetana muddo aad u dheer ee cadaawad dhex taalay sida fudud ee labada hogaamiye ay u kulmeen ayaa ah arrin inta badan su-aal laga keeno u muuqata in mid walbaba uu rabo inuu sameeyo taariikh baalka asaga u gasho haddaba si kastoo ay ahaataba maxay tahay waxaa laga filan karo kulankan labada hogaamiye ay yeesheen waxa kasoo bixi kara profesor cabdi ismaaciil samater oo baraka ah jaamacadda minnesora ayaan khadka telefoonka ee magaalada minneabolis kula xiriiray wuxuuna ila falanqeeyey sida ay ula muuqatay kulanka labada hogaamiye
walaal waad salaaman tahay dadkana waxaan kuleeyahay waa habeenkii ila hadarka ilahay soomaali khadar ha ugu soo dhiibo waxa weeye walaal waxaad moodaysaa riyo aan hore loo arag siday labada qof ee madaxweyneyaasha ka north korea iyo ka maraykanku u dhaqmayaan aan loo dhaqmi jirin ayaad moodaysaa meesha inay jirto laba arrimood ayuunbay mid noqon doontaa markaasi in game ama ruwaad la ciyaarayo qaar ahaan qoloyinka reer korea iyo ismelmel weyn oo mucjisada oon hore loo arki jirin inuu meesha kasoo baxayo labadaasu mid weyan walaha waa gartay marka maxaa cajiib sidaasi u leh oo dhan walbaba aada isu leedahay armaysa ka dhabeynenba kulankan waxa weeye horta ninkan kim saddex jeer ah u tegay magaalada beijing iyo dalka china muddadii sheekoodanay socotay manay suuragal noqoteen inay kuuriyada waqooyi yeelato hubkan halista nuclearka la dhaho haddayna china gacan kula jirin meesha oyna cilmi ahaan iyo hab ahaanba u dhaqaalaynayn may dhici karteen marka iyadoo china ayna la socon inuu ninkani waxaan yeeli karo ayaa mucjisad ka dhigi kara taasi waa ta koowaad qolooyinkan reer galbeedka gaar ahaan madaxweynaha trump iyo qolooyinka xulafadiisa la socda kule waa in waxaan la baabi'iyaa dadkii xataa cilmigan sameeyey waa ina meesha laga saaraa si aan dib dambe loogu soo noqon waxaad moodaysaa laba sheekoo isbarbar ordaya oo la moodayo inay isku eeg yihiin haddana nuxurkoogu kala duwan yahay ayay walaal sheekadu u eegtaa waa garta markii laakiin la fiiriyo kuuriyada waqooyi oo u muuqata in la go'doomiye oo dhaqaalaheeda hoos u dhacay oo adduunka inteeda kale ka gooni ah iyo marka la fiiriyo maraykanka oo xataa laftiisa hanjabaadaha joogtada iyo mushkilada dhinacaas ka haysata ay soo badanayso waayadii ugu dambeysay tanaasulaad sooma imaan karo oo dhinac walbaba inuu wax hirgeliyo tallaabo taariikhiya inuu ku tallaabsado ay doonayaan ah haddii walaal taariikhda dib haynu u raacno markii dagaalka kuuriya la galay ee maraykankuna koonfurta xulafada u lahaa shiinuhuna qolada waqooyiga xulafada u lahaa waxa weeye iyadoon china nuclearna haysan aan haysan dhaqaale fara badanna ayay kuuriyada waqooyi gaashaan uga noqotay maraykan iyo xulafadiisa koonfurtaba maantay taana tahay dhaqaalaha labaad adduunka ugu weyn oo muddo dhowna la filayo inay noqoto dhaqaalaha koowaade adduunka oo nuclear haysata ciidamadeeduna ka fara badan yihiin ciidamada cid kastoo maanta adduunka jooga u malayn maayo hanjabadahaasi inay wax weyn ka bedelayaan north korea waayo dhaqaalaha ugu weyn ay leedahay waxa weeyaan china weeye markaa chineeska iyo waxaan qabaa north koreansku inay wax isla og yihiin waxaana laga yaabaa taasi inay qeexdo marka berri ama maantaba la kulmo jidka la mari doono siduu u ekaanayo aynaan iloobina in putin iyo madaxweynaha chineesku hay maalmahan ku shirayeen magaalada beijing marka waxyaabo badan ayaa barbar socda laakiinse hanjabaadu horey u gilgili lahayd mar hay ka liidatay baa jirta waqooyiga korea maanta laakiinse umalayn maayo hanjabadahaasi wax weynayna keenayaan walaal waa gartay mar waxaa jirtay kulankii lix geesoodka ahaa uu jiray oo madaxweyne buush uu ku dhowaaday xataa in heshiis la gaaro inkastoo aysa suroobin markii shiinaha iyo jabaan iyo kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed maraykanka dhammaan ay ku lug lahaayeen kaasi kan muxuu uga duwan yahay wax weyn ugama duwana runtii waxaad moodaysaa kaasoo chineeska iyo ruushkaiyo la socdaan ayaa laga moodaa inay usoo dhowaan lahaayeen laakiinse waxaa laga yaabaa oo bini aadan baynu nahay bini aadamka xaajinka ku jiraana waa halkeeda waxaa laga yaabaa in hadduu ninkan kim isbedelay uu isyidhaahdo mar qura ismelmel iyadoon china kula socon waxaa laga yaabaa inay labada xisbi ee shuyuuciga ee ka talinayay kuuriyada waqooyi iyo china ee xulafada muddada badan soo ahaa inay wax ka dhici doonaan meeshaas oo laga yaababa xukunkiisaba inuu ku waayo oo chineesku hoosta ka ribdhana arrintaasi marka waxaan isleeyahay waxa weeye hadduu boodo uu yidhaaho waanu saxeexanaa wixii maraykanku u rabo waxaan qabaa ilaah baa wixii soo socda ogi inay muddo dheer taasi qaadanayso oo lagaba yaabo inay leeyihiin labadan sannadood iyo barkan u haray trump sidan han ku dhammayna hanjabaadiisuna sidaa hay ku dhammaato waa suuragal taasina inay dhacdo walaal waa gartay fikirkii shuuciga inuu uga dambeeyey gacansiinta iyo gacansaarka shiinaha ay la yeesheen kuuriyada waqooyi ma laga yaabaa iyo xataa shiinaha oo waayadan dambe haddaa si u fiirisid kuuriyada koonfureed laftirkooda ayaga xataa u janjeersaday in waxyaabo badan ay soo dabcin karto oo kuuriyada waqooyi maskaxdeedii hore ay bedeli karto suuragal ma u noqon kartaa taasna wallahi waa suuragal walaal laakiinse ana waxaan isleeyahay meeshan haddaad eegtid china siday u dhaqmaso iminka bada baddan la dhaho south china sea waa ta jazaa'ir fara badan oo yaryar ka samaysay china bad fara badan oo philipiinska iyo indonesia iyo vietnam iyo laysku haystana waa ta qaadanaysaa marka waxaa laga yaabaa maraykankuna waa ka maalinta dhaweyd oo hanjaba u yidhi amuurahay maraakiibtay keeneen iyo diyaaradaha ay fadhiisinayeen jazaa'irka cusub ay dhiseen wax loo dul qaadan kara maaha marka iyadoo xulaf xifiltanka caynkaasi china iyo ka dhex jiro maraykanka inay eeyarun china sii dayso oy tidhaaho soco oo adduunyada ka qayb gal annagana naga tag u malayn maayo waayo waxa weeyaan haddii la furo north korea xad ayay la yeelanaysaa maraykan cid la socota china taasina waxaa laga yaabaa chineesku inay aada uga baaraan degaan arrintaasi marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan waxaa sheekadu inay dheeraato oo la yidhaaho waanu samaynaynaa waxan mudday qaadanaysaa sidaasanu u wadanaa dabeedna trump waktigiisu sidaa ku dhammaado oo laga yaabo qof trump ka duwan oo sidii ama obama ama bush ama wax lamidii meesha yimaadaan oy sidaasun ku socoto haddana walaal waayahay ugu dambayntii marka een haddiiba heshiiskan uu miro dhali waayo oo xa- gadaal ay wax ka simbirraxdaan sidaa ayuu xaalku noqon karaa gacanka ee, ee, wadamadaas kuuriya muxuu amnigiisuu noqon karaa Ee, wax weyn ilaah baa de horta og wixii soo dhici doona laakiinse wax weyn isma bedelayo oo way og yihiin no waqooyiga kuuriya ma samayn karto waxuna ee, halis cusub uuna chinesku la socon qolooyinka jabanisku iyo south koreankuna dagaal ma rabaan meeshaa ka qarxa dagaal hadday cidi waddo waxaa laga yaabaa president trump inuu yidhaaho waanu waxbaanu qaadqaadanaa marka waxa weeyaan u malayn maayo rabshad cusub ee, oo dagaal keenta inay meeshaa ka dhici doonto laakiinse waxaa la isku dayi doonaa in xarkaha loo sii xidhxidho xagga dhaqaalaha north korea taasina waxay keeni doontaa marka inay chinesku kala doortaan inay maraykanka oo sayladooda ugu weyn adduunka ah wadan ahaan inay ka- ka quustaan oo dee waa tan cashuuraha cusub lagu soo saarayo birti china laga keenayo waxaas oo dhan markaa jidcaankaasoo murugsan ayaa laga yaabaa inay soo baxdo laakiinse umalayn maayo inuu dagaal imanayo walaal kaasina waxa uu ahaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo u waramayay saare cabdi axmed dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa wararka kulanka labada hogaamiye oo guud ahaan idaacaddeenna aan ku soo qaadanayna saaka dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo labadooda hogaamiye ay kulan taariikhi ah markii ugu horreysay isku soo hor fadhiisteen singapore ayaa dalalkan waxaa ka dhexeeyey xurguf qaadatay toddobaatan sano oo cadaawad ah taas oo saameyn ku yeelatay dalka ku yaala qaaradda aasiya gacanka kuuriya oo laga dhigo goob ka caagan hubka nukleerka ah waa gundhiga wadahadalka waxa ugu weyn oo laga filan karana waa in arrintaasi lagu guulaysta haddaba inta aanan u gudagelin guud ahaan kulanka saaka ay madaxweynayaasha donald trump iyo kim yung isku soo horfadhiisteen iyo waxa heshiiskooda uu noqon doono warbixin kooban oo dib noo xusuusinaysa taariikhda xidhiidhka labadan dal waxaa inoo haysta saare cabdi axmed kuuriyada waqooyi waxa uu ku yaalaa qaaradda eshiya horey wuxuu uga mid ahaa kuuriyada guud oo waxa ay ku kala go-een kuuriyada koonfureed iyo midda waqooyi waxayna ka qaateen sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideeddii ayaga oo wada jiro xorriyadoodii dalka jabaan ayadoo kuuriyada waqooyi haddaba ka helaysa awood caawinaad oo milatari midooda sofiyeed ayaa dalkaasi horaantii kun iyo sagaal boqol siddeetamaadkii waxa uu bilaabay inuu ka fakero dhismaha madaxyada hubka nukliyerka ah waayadan dambese waxaa waddankaasi oo dadkiisa ku dhow shan iyo labaatan milyan dhagahooda ka buuxsamay hanjabaadaha dalalka reer galbeedka oo maraykanku uu horkacaya iyo xulufadiisa gobolka ay kaga jawaabayeen gantaalada tijaabada ah ee hogaamiyaha da'da yar ee dalkaasi uu had iyo goorba ku tillaabsanayay waxaana sanadkii hore hadaladii dagaa waxaana sanadkii hore hadaladii dagaalka iyo daandaansiga ku qutumay ee dhex maray madaxweyne donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jin un ay cabsi xoogani soo food saartay oo ay gelisay guud ahaanba gobolka gaar ahaana kuuriyada waqooyi haddaba xaggee ayuu ka bilowday isqoraansiga labadan wadan profesor jibriil oo maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university ee magaalada colombos Ee, tusaale ahaan kun sagaal boqol iyo kontonkii markii dagaalka kuuriya uu dhammaaday heshiiska la gaaray un wuxuu ahaa ha la kala joogo xabadda ha la kala daayo laakiin kuuriyada koonfureedna ma aqoonsana kuuriyada waqooyi ta waqooyina ma aqoonsana ta koonfureed maraykanku tusaale ahaan dowladda ma aqoonsana dowladdan waqooyiga oo hadda ka hore ma aqoonsanayn ee wuxuu aqoonsanaa kuuriya o dhan inay hal tahay oo ay matasho dowladda koonfurta kuuriya marka een, wax waa lasoo dhawaaday wax badan oo isbedelaha lasoo sameeyey afkii iyo luqadii lagu wada hadlayay ee ahaa nuclearkiga kaa weyn iyo kaaga kaa weyn waa laga soo gudbay in la wada hadlo la wada xaajoodo qodoba la isla meel dhigo ee, qodobadii laga munaaqashoodo ayay hadda maraysaa marka waxyaabaha laysku qabtay waxaa ka mid ahaa in waqooyiga kuuriya hubka nuclearka laga dhigo waqooyiga kuuriyana waxay ku dooday in kuuriya oo dhan nuclear la-aan laga dhigo iyo ciidamo la-aan oo dowladda maraykanka lafteedu ciidamo ilaa afartamiyo ilaa kontomiyo kun ay ka joogaan ciidamadeeda kala baxdo een, daladeeda nuclearka oo koonfurtu ka mid tahay in laga saaro tillaabooyin badan ba ayaga dal- laftooda ku gorgortamayaan oo ay dalbanayaan een, amni in la siiyo oo nabadgelyo la siiyo ayaga laftooda lagu soo duulin oo dowladooda aan la duminin madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jin un oo ah soddon iyo afar sano jir waxa uu leeyahay ciidamo xoogan wakhtigan inkastoo dalkiisa cunaqabateentii la saaray ee tusaale fiican u tahay sida hoosu dhaca dhinaca dhaqaale ay u saamaysay haddana dadkiisa waxaa si weyn ugu abuurmay cadaawadda maraykanka ay u hayaan haddaba heshiiskan intiisa badan ku qotoma in la baabi'iyo hubka nukliyerka ma tahay mid hoos u dhigi kara awooddii hogaamiyahaasi arrintaasi faarax oo maxamed maxamuud waa qoraa islamarkaasina aqoon-yahan ka faallooda arrimaha gobolka iyo guud ahaanba maraykanka waxa uu ku sugan yahay gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington horta horta runtii mid ba mid baa jirta horta hadda marka dadka siyaasadda aada u odorosaa waxay ula muuqataa dad baa waxay leeyihiin labadooda labada nin midna maskaxdiisa lama akrin karo laakiin waxay u badan tahay bay dadka qaarkood leeyihiin in madaxweynaha madaxweynaha kuuriyada waqooyi ujeedada ugu weyn oo uu ka leeyahay inuu horta adduunyadu dee wuxuu ahaa nin lagu xidhay cidla nin adduunyada oo dhan maaragtay laga gooyay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba marka wuxuu rabaa madaxweynihii adduunka waddankii ugu xooga weynaa inuu la kulmo oo sawir la galo oo haddaad u fiirsato hadda waxaad arkaysaa calaamadii kuuriya iyo hudheelka ay ku shiirayeen nord kuuriya waqooyiga kuuriya calaamadii caalamkoodii iyo kii maraykanko saa la dhinac dhigay marka bandhigaasaa u weyn ee siyaasadeed ujeedada isaga waxa weeyaan waxaa laleeyahay ninkan madaxweynaha waqooyiga kuuriya intuu u baahnaa wuu gaadhay maraykanka haddaad eegtid iyagu waxay ku adkaysanayaan oo leeyihiin wasiirkoodii xogayaha guud ee xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa wuxuu lahaa meesha tan wax kaloo laga hadlo ma jirto waa in mar nimanka kan dowladda tan waqooyiga kuuriya ay hubkii nucleerka ay saxeixdo inaanay maaragtay ay baabiinayso isla mar ahaantaasna aan dib looga noqon karin madaxweyne donald trump oo isna ah madaxweyne dhowr iyo toddobaatan sano jir ah ayaa qudhiisa waxa uu sameynayaa tallaabo taariikhi ah sida uu leeyahay mar kale professor jibriil oo maxamed dowladda maraykanku waxay leedahay ajendayaal dhaqaale iyo kuwo amni iyo maaragtay kuwo sumcad ahaan lafteeda tan dhaqaale maraykanku wuxuu la leeyahay xiriir ganacsi koonfurta korea waqooyiga koreana waxay leedahay potentialka ama inay suuragal noqoto in inta xiriir lala sameeyo malaayiin qof baa ku nool ee wax loo dhoofiyo wax laga soo dhoofsado dhanka amniga dee cabsidaas iyo handadaadaas joogtada inay meesha ka baxdo ayaa ujeedadu tahay tan sharafta madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu isbarbar dhigayaa madaxweynayaashii hore macnaha oo shiinahoo kale iyadoo aan la geli jirin oo aan la tegi jirin nixon inuu tegay labayo toddobaatankii oo wadahadal la galay arrin la eg oo la miisaan ah inuu sameeyey ayuu isu arkaa marka sharaf bay asaga la tahay inay arrintaas uu noqdo madaxweynihii ku guulaystay inuu kuuriya iyo maraykanka heshiisiiyo oo miisa wada fariisiiyo oo isku ajenda ay noqdaan oo isku dhinac loo socdo kuuriyana laga dhigo hubka nucleerka ah adduunkiina lagu soo daro oo naqdateyntii dhibaatadii laga daayo dalalka ku yaala gobolka ayay saameysay khilaafka siyaasadeed ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi waxaana kuuriyada koonfureed ee muddo dheer soo ahayd gacanta midig iyo saaxiibka ugu dhow ee gobolka ee maraykanka waxaana sidoo kale dalka kuuriyada waqooyi u ahaa goonijoog wixii ka dambeeyey markii meesha ee ka baxday awooddii midoogii soofiyeed waxaana shiinaha uu bilaabay in asaga qudhiisa uu dantiisa ka eegto islamarkaasina uu xiriir la sameeyo kuuriyada koonfur tobanaano sano oo cadowtinimo iyo hanjabaado joogto ah wakhti dheer ay ku soo qaadatay labadan dal hanka haatan laga leeyahay in gobolka nabad lagu soo dabaalo oo laga dhabeeyo heshiiskan waa mid noocee ah waa kan mar kale faarax oo maxamed maxamuud horta ma runtaas aale waa markii ugu horreysay ee madaxweyne maraykan iyo kuuriya ay hor fadhiistaan oo arrin ka wada hadlaan kadib markii runtii dee taasina waxay ahayd dagaalkii u dhexeeyey nineteen fif kun iyo sagaal boqol iyo kon saddex iyo kontonkii dhammaaday wuxuu ahaa dagaal aada u xun oo laysku baaba-ay weliba dadka kuuriyaankaa si xun loo dhameeyey dee maraykanka awood kuma gaadhaan isku dayo horey loogu doonaya in lagu dhammeeyo khilaafka kuuriyada waqooyi iyo sidoo kaleto maraykanka ayaanan meel marin midka ugu habboon ee laga soo qaadan karo ayaa ah heshiiskii lixgoosoodka ahaa ee xilligii madaxweyne bush kaasi oo ay ku wada jireen labada kuuriya shiinaha jabaan ruushiya iyo maraykanka hase yeeshee haatan heshiiskan oo meel mara ayaa dhinac walbaba wuxuu u arkaa in ahmiyadiisa u leedahay kuuriyada waqooyi oo ka tanaasusha hubkeeda nucliyerka iyo naaxintiisa iyo sidoo kaleto gobolka oo nabad lagu soo dabaalo iyo madaxweyne donald trump oo asna dhinaca kaleeto u muuqanaya inuu noqdo hogaamiye ku guulaystay markii ugu horreysay in tobannaan sano heshiise laga miro dhalin waayey uu wakhtigan majaraha isaga u qabtay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintan inooga diyaarisay taariikhda labada dal ee maraykanka iyo waqooyiga kuuriya oo kulankii labadooda madaxweyne uu ka dhacay singabur dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa idaacadda aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhegaystayaal markana bal haddii aan eegno gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington waxaa isna qadka telefoonka ku jira cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo guud ahaanba caalamka cabdiqafaar ayaa haatan haddaba si toos ah aynu ugu wareysan doonaa falanqeynta dhankiisa cabdiqafaar ugu horreyn adoo kusoo dhowaanayo laanta afka soomaaliga v o a waxaad maqlaysay daawanaysay inuu dhacay kulankii elabada madaxweyne oo wakhtiga dheer la sugayey haddaba isgacanqaadka iyo wadahadalkii koobnaa ay galeen muddada afartanka daqiiqa ku dhoweyd maxaa la filayaa inay ku xigaan
waxaa hadda muhima oo socda saacadan hadda aan wada hadlayno qadadii oo markaan ka baxsan labadooda oo waxaad moodaa hadda inay dhinaciisana ay fadhiyaan ninka u qaabilsan arrimaha amniga bolton iyo madaxa aqalka cad kelly iyo ninka foreign ministerka ah oo pompeo la yidhaahdo marka isaguna intoo kale u keensaday raggii mukhaabaraadka u qaabilsanaa iyo iyo la taliyayaal waaweyn marka markay isa salaameen oo iyagu muddo ilaa iyo afartan daqiiqa ay sheekaysanayeen taas waxaad moodaa inay un tahay marxabeyn iyo iyo isa soo dhaweyn iyo maaragtay wax fiican baynu bilownay aynu isla shaqayno laakiin haddaa loo daadeganayaa xisaabtanka runka ah oo qolo kastaaba aad moodo inay wadaxaajoodka ka gelayso waxyaabaha qodobada ugu waaweyn oo ay sheeganayso marka maxaa laga og yahay qodobada laga wada hadlayo oo la ramo ugu dambeyntii in laga guul gaaro
qodobada ugu waaweyn oo labada dhinacba ay laleeyahay miiskay soo saarayaan marka ugu horeeyaba waxa weeye maraykanka tiisu waa caddahay inuu hubka dhigo oo de nuclearization wax la yidhaahdo uu sameeyo laga mamnuuco north korea inay haysato hubka nucleer-ka ah taasoo weliba haysasho keliya maahe waxaa laleeyahay waa inay tahay complete wax dhamaystiran oo la verify garayn karo oo la xaqiijin karo iyo inaan hadhowtadi aadan dib dambe u samaysan karin oo ay marayso process dheer maraykanka taasaa miiska u saaran qoladan kale oo north koreana ama waqooyiga koreana waxa weeye arrinteedu haddaan hub ka dhigno amnigayaga iyo peninsulaha ama gacanka korea oo dhan hubka ma laga qaadayaa iyo annagu see amni u helaynaa markaas haddaan hub ka dhigno iyo waxyaabo waaweyn oo noocaasa marka aakhirka waxay isugu dhuran doontaa un in la la meel mariyo wadaxaajood hubka lagaga dhameeyo labada dhinacba oo aanay qolana u arag sareed ama handadaad u arag qorada kale aanay ka arag cabdikafaar urdheere labada madaxweyne oo kulmayo labaduba waxay leeyihiin isbahaysi oo dhinacyadii waxay kasoo kala jeedaan galbeed iyo barigii xaggey ka kala taagan yihiin ruushka iyo jinaha oo aan filayna inay la dhinac yihiin waqooyiga kuuriya iyo weliba bahwadaagtii maraykanka ee reer galbeedka
ilaa iyo hadda intii wadaxaajoodkaanu socday kulligood waxaa la yidhi waa la wargelinayey oo waa lala socodsiinayay hadba meesha ay wax marayaan gaar ahaan shiinaha jaban iyo korea si gaaray u taabanaysaa waxaana laleeyahay jaban iyo iyo korea amnigoodaaba ku xiranba arrintaani meeshay aadi doonto shiinuhuna waxaa ku gaara inaanu haddaanu saboorti garayn ama aanu taageerin waxa meesha ka soo baxa meelmarinteedu inay aada u adkaanayso marka dalalkaasoo dhami lug bay kuleeyihiin laakiin ilaa iyo hadda waxaad moodaa xog wadaag iyo in la wargelinayo sida hadba uka socdaan in la marinayo hadhowtadiina lagala tashan doono meesha ay saldato waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdiwardheere oo noo falanqaynaya asna wixii ugu dambeeyey kulanka labada hogaamiye ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi guud ahaana idaacaddii oo aan gebay ahaanba kusoo qaadanay kulankaasi ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa waa jaamac sahriye bashiir oo idinla nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
ah